habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa washington waa fiidnimo salaasaha bisha noofembar ee sanadka labada kun koob iyo labaatankuna waa lix iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada kambala ee caasimadda dalka uganda qaraxan maanta yimid kadib ciidamada laamaha amniga dalka uganda dib ahaanba waxay xidheen isku socodka gaadiidka inkastoo waddankan aad loogu isticmaalo mootooyinka labalugaaleeda ee loo yaqaano boodhaboodhada oo dadka u adeegsadaan goobahay gaari lahaayeen balse hadda deegaanada dib ahaanba tawnku uu xidhan yahay
waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii galka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee baaritaan la xidhiidha dad soomaali ah oo ku dhintay mashruuc ay qaramada midoobay maalgelisay loo shaqeeyey wuxuu ku adkaystay in khatartaas lagu shaqeeyo mar haddii arrintaas ay jirto waxaa waajib ah inuu bixiyo magdhow waafaqsan xeerka soomaaliya magdhowgaas wuxuu noo qoraa mid dhinacyadu ay ayagu iskood u heshiyeen haddii dhinacyadu ay ku heshiyi waayaan inay maxkamad tagaan
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay afar labaatan kalena way ku dhaawacmeen laba qarax oo salaasada maanta ah ka dhacay magaalada kambala ee caasimadda uganda sida ay sheegeen booliska qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha degmada ganacsiga ee kambala meel ku dhow saldhigga dhexe ee booliska iyo halka laga galo baarlamaanka sida ay sheegeen boolisku booliska ayaa sidoo kale sheegay in weerarka ay fuliyeen kooxda a d f oo maraykankuna uu hore u sheegay in ay xiriir la leeyihiin kooxda daacish afhayeen u hadlay booliska dalka uganda fred ingaga ayaa sheegay in astaamaha weeraradan ay waafaqsan yihiin kuwa lagu yaqaanay kooxda a d f afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ayaa isaguna bartiisa twitterka ku soo qoray in isbitaalka mulaago ee magaalada kambala lagu daweynayo afar iyo labaatan qof oo afar ka mid a ay xaaladoodu daran tahay afhayeenka ayaa sheegay in qaraxa ka dhacay meel u ka dhow saldhigga boolisku uu soo daadiyey muraayadaha daaqadaha halka mid ka dhacay agaarka baarlamaankana ay ku gubteen gawaari taallay baarkinkaasi qaraxyada maanta mataanaha ee maanta ayaa daba socda laba qarax oo dhacay bishii tagtay mid ayaa lala beegsaday bas marayay meel ku dhow kambala oo ay dhowr qof ku dhaawacmeen iyada oo midka kalena uu ka dhacay maqaayad ku taalla caasimadda oo haweeney ay ku geeriyootay booliiska ayaa bishii tegay sheegay in labada qaraxba ay fuliyeen kooxda a d f kulankii baarlamaanka ee maanta ayaa la baajiyey kadib weeraradaasi waxaana xubnaha la weydiistay inay ka fogaadaan aagga sidoo kale safaaradda maraykanka ee magaalada kambala ayaa uga digtay muwaadiniinta maraykanka ah inay ka fogaadaan aagga ayna xaaladda kala socdaan warbaahinta maxalliga ah ee dalka uganda boqortooyada booliska boqortooyada britain ayaa shaaca ka qaaday haybta ninkii ka dambeeyey qarax axaddii ka dhacay magaalada liverpool ninkan oo qaraxa uu ku dhintay ayaa boolisku magaciisa ku sheegeen cimaad al suweylm daadiisuna ay ahayd jir booliska ayaa sheegay in ninkan uu kii diinta islaamka ka baxay isagoo qaatay diinta kiristanka waxaana uu qaxooti ahaan u joogay dalka britain booliska britain ayaa sheegay inay cadaymo muhiim ah ka heleen guri uu ku noolaa dhinaca kale waxa ay boolisku sii daayeen afar qof oo qaraxaasi lala xidhiirinayay balse wax dembi ah lagu waayey dowladda iiraan ayaa walaac ka muujisay dhoolatus milatari oo ay wada sameeyeen dalalka khaliijka iyo israa'iil iyo weliba maraykanka tallaabadan ayaa ah tii ugu horreysay ee ay dalalka khaliijku la sameeyaan israa'iil iyagoo kaashanaya ciidamada badda ee maraykanka dhowlatuskan oo muddo shan maalmooda socday ayaa waxaa ka qayb qaatay maraakiib dagaal oo laga leeyahay wadamada imaaraadka iyo baxrayn israa'iil iyo maraykanka waxaana uu ku bilaabmay dhowlatuskan wadajirka ah arbacadii lasoo dhaafay waxaana ka mid ahaa waxyaabaha lagu soo bandhigay maraakiibta oo lagu fuulo si deg deg ah iyo baaridda iyo weliba qabashada maraakiibta taliska dhexe ee ciidamada badda maraykanka ayaa sheegay in tababarku uu kor u qaadayo wada shaqaynta ka dhexaysa ciidamada ka qaybgelaya dhowlatuskaasi dhowlatuska milatari ayaa daba socda heshiiskii la gaadhay sebtembar kaas oo imaaraadka iyo baxrayn ay caadeeyeen ama ay caadi ka dhigeen xiriirka ila lahaayeen israa'iil heshiiskan ayaa sabab u noqday in ay isweydaarsadaan xiriir diblomaasiyadeed mid militari iyo mid sirdoon israa'iil iyo dalalkaasi khaliijka iyadoo dhammaan dhinacyada ay wadaagaan walaacooda ku aadan dhaqdhaqaaqyada iiraan madaxa hay-adda sirdoonka israa'iil ee muusaad ayaa booqasho guud ku tegey dalka baxrayn waxaana bishii oktoobar uu taliyaha ciidamada cirka ee imaaraadku uu booqasho noocan oo kale ah ku tegey israa'iil halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a shirweynaha wadatashiga xukuumadda iyo qurbajoogta dowla degaanka soomaalida etoobiya ayaa maanta ka qabsoomay magaalada jigjiga madaxweynaha dowla degaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo kala soo qayb galay qurbajoogta shirkan ayaa ugu baaqay inay ka qayb qaataan qurbajoogtu horumarka deegaanka warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gaata shirkan oo ahaa shirka wadatashiga xukuumadda iyo qurbajoogta dowladeegaanka soomaalida islamarkaana uu soo diyaariyey xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowladeegaanka soomaalida kana qabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga waxaana kala soo qaybgelay shirkani qurbajoogta madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar iyadoo shirkanna uu yahay mid sanadla ah islamarkaana ujeedadiisu tahay sidii ay qurbajoogta doorkooda uga qaadan lahayeen fursadaha maalgashi ee ka jira deegaanka iyo waxyaabaha ay xukuumaddu ka taageeri karto si ay maalgashi uga sameeyaan deegaanka madaxweynaha dowladeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo furitaankii shirkani ka hadlay ayaa sheegay in xilligan uuna jirin fikirkii hore ee ahaa in qurbajoogta deegaanka ka maqan yihiin balse hadda ay mar kastana la joogaan tilmaamayna in fikirkii hadda ka hor laga qabay tobankii sane lasoo dhaafay qurbajoogta uu ahaa fikir qaldan kaalinta qurbajoogtu sidaan laga hadlay hadda ka hor siyaasadda door bay ku leeyihiin dhaqaalaha iyo horumarinta door bay ku leeyihiin nabadgelyada door baa lagu leeyahay qurbajoogtuna dadka deegaanka bay la mid tahay kuwo si wanaagsan dadkooda wax ugu qabta siyaasadda door fiican ka ciyaara nabadgelyada door fiican ka ciyaarana way jiraan hadda ka hor fikirka laga qaatay qubajoogtu tobankii sanee hore isbeddelku intuu dhici ka hor ahaa uu ahaa fikir aada u khariban maadaama uu qubajoogta dibadda ka timid xitaa siyaasadda markaa fursad u heshay kaalintii ay ka ciyaareen ahayd kaalin runtii aan wanaagsanayn marka mustaqbalku way adkaan doontaa in laga sii hortaagnaado siyaasadda deegaanka sababtoo ah xoog waxbartay oo cudud waxbarashaya oo kaalin weyn ka ciyaari kara deegaanka weyn ta kale dhanka siyaasadda markaa ka tago dhanka horumarka qubajoog fara badan oo shaqooyin haysaa jirta oo investment ka shaqeeya kuwaa keliya mehe laakiin dhaqaalaha deegaanka uu badankiisu wuxuu ku tiirsan yahay lacagahan remittansiga ee lasoo diro xawaaladaha marka qubajoogtu haddii xitaa qubajoog ahaan deegaanka yimaadaan ay maalgelin u sameyn
waxa uuna madaxweynuhu geesta kala bogaadiyey qurbajoogta horumarka ka wada deegaanka iyadoo geesta kale uu ugu baaqay kuwa haatan aan iman deegaanka in ay yimaadaan deegaankooda dowladdana ay ka caawin doonto waxyaabaha ay u baahan yihiin qurbajoogta ugu dambayntii waxa uu ugu baaqay qurbajoogta dowladeegaanka soomaalida madaxweyne mustafa maxamed cumar inay qaybtooda ka qaataan abaaraha xilligan ka jira dowladeegaanka soomaalida aad iyo aad baan ugu bogaadinaynaa qubajoogta faraha badan sida wanaagsan uga qayb qaadatay horumarkii iyo deganaanshaha deegaanka kuwa kalena waxaan ugu baaqaynaa inay deegaankooda yimaadaan maanta maadaama fagaarihii siyaasadeed jijiga yahay asxaab siyaasadeed ka furan tahay waxaan ugu baaqaynaa si xora wixii shareer ay qabsanayaan iyo wixii aragtiyo ay qabaanba inay deegaankooda la yimaadaan maadaama meesha inaga fuliyaa tahay ay deegaanka ay noqonayso waxay xukuumaddu diyaar u tahay inay maalgashiga dhankiisa idinka taageerto idinkuna knowledge transfer wixii aqoon ahaa ee aad dibadaha kala timaadeen aad dadkiina uga faa'idaysaan ugu dambayn deegaankeena hadda waxaan gallay abaaro aad u adag baan gallay abaarahaas hadda aan gallay waxay socon doonaan ugu yaraan ilaa iyo bisha abril haddii ilaahay roobkiisu intaa ka hor aan heli weyno dabayaaqada deerta ama gugu soo soo degdegi waayo arrintaana in qubajoog ahaan codkiinna codkiinna iyo resoursigiinna labada waa loo baahan yahay dhankiisa waxaa faahfaahin dheeri ah ka bixiyey shirkan iyo waxyaabaha looga hadli doono wasiirka xafiiska maalgelinta iyo warshadaha dowladegaanka soomaalida dayib axmed nuur kulankan ujeedooyinka ugu waaweyn ee uu daaranaa ama u xambaarsanaa waxay ahayd waxaan ognahay qurbajoogtu waa dad ku nool wadamo kale weeye una dhashay asalku deegaanka ka soo jeeda waxay inta badan la yimaadaan hanti ay doonahayaan inay deegaanka ku maalgashadaan ama aqoon xirfad ka soo miinguuriyeen dalalka kale horu maray oo inagana ay wax inaga baraan marka sidaa darteed waxaa jira iyadna qurbajoog fara badan oo maalgashi ka samaysa deegaanka maalgashigaasoo kuwa la xidhiira dhanka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha kuwo waaxaha adeega la xidha sida hoteelada iyo wixii lamid a marka sidaa darteed in iyagaasna aan dhiirigelin u samayno caqabadaha jira ee shuruucaha dawliga ah ee matalahaan ay ka cabanayaanna sidoo kale aan ka wada doodno discussion ka samayno waxyaabaha gashiga ee ka soo baxana in wixii roolka dowladda ay kuleedahayna sidee ay u qaadato xubnaha qurbajoogta wixii xaggooda laga filahayo ay ugu horreyso in bulshadii awalba ay badbaadin jireen maanta xilligaada ku jirtayna badbaadisana ay qayb ka noqdaan geestooda qaar ka mid ah qurbajoogta deegaanka ee iyagu markaasi ka soo qaybgalay shirweynahani ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka falayaan shirkan magacay waa maxamed maxamuud cabdi ka yimid ingiriiska muddo soddon sano ku noolaa waddamada yurub haddana saddexda sano u dambeysay deegaanka wallaahi kulankan qurbajoogta iyo dowladda waa kulan fiican qurbajoogta iyo dowladda gaab inuun u dhexeyn ay wada hadlaan dowladda inay la shiraan waxay u baahan yihiin maalgelin waxay u baahan yihiin wallaahi qof kastoo qurbaha jooga waxaan u sheegayaa waddanku abaar badan baa ka jirta maanta waxaa ka mid ah qodobadii lasa soo qaatay in dadkaasi nin walba ehelkiisa il gaara ku qabto maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a laba qarax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka uganda ee kambala qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada wakaalada wararka ee a f b ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan afar iyo labaatan qof ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo la daweynaya ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa qaraxyadan ayaa daba socda laba qarax oo bishii hore ka dhacay magaalada kambala kuwaasi oo markii dambe ay sheegatay koox lagu magacaabo a d f oo fadhigeedu yahay bariga dalka congo kooxdaasi oo maraykanku ula xidhiiriyey mintidiinta daacish yaasiin ciise wardheere ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inuu haya laba qarax oo ka dhacay bartamaha magaalada kambala saaka ayaa la sheegayaa ugu yaraan laba qof in ay ku dhinteen dhowr gaari oo yaalay maxadada u dhow goobta booliisku ay shaldhigga weyn ku leeyihiinna dabqabsaday laba ka mid a ciidamada booliiska ayaa la xaqiijiyey in ay ku xanibmeen goobtaasi oo noqday dhibanayaashii ugu horreeyey qaraxyadaasi oo si xiriira tobankii aroornimo ka dhacay magaalada kambala ayaa midka ugu weyn la sheegay inuu aada ugu dhowaa aqalka baarlamaanka ama waddada loo yaqaano barlament avenue waxaa kaleoo booliisku ay xireen dhammaanba faras magaalaha iyagoo dib u celinayay gawaarida soo gelaysa gaar ahaana rawnaboudka weyn ee isgoyska loo yaqaano airtel rawnaboud waxaanu ku dhow yahay wargeyska east african newspaper ee ugu weyn kambala qaraxa labaad oo isagu saldhigga booliiska ee ugu weyn kambala lala beegsaday ayaa isna la sheegayaa inuu ka mid ahaa qaraxyada booliisku ay haatan u adeegsanayaan eeyaha waxuriya ee sida gaarka u tababaran bal in la helo ama bambaanooyin aan qarxin oo weli meelahaasi ku qarsoon baarlamaanka waddanka uganda ayaa saaka la filayay inay kulan weyn yeeshaan hase yeeshee kan fadhigii waa uu baaqday kadib markii la xiray magaalada oo dhan waddooyinka soo gala dibna ay booliisku u celinayeen siase wardheere v o a nairobi haddaba wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadaas ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac waxa uu ka wareystay salaad tifow oo ah suxufii ku sugan magaalada kambala
shirwac marka hore ku salaamaya dhammaan adig iyo bahda warbaahinta v o a voice of america shurwacow haddii faahfaahin guud aan kaa siiyo abaarihii tobankii subaxnimo ee saakay abaaraha dalka uganda caasimadiisa kambala ayaa waxaa ka dhacay laba qarax oo aad u xogan oo gelgelay caasimada dalka uganda ee kambala qaraxyadan shurwacow waxay ka dhaceen laba bili oo caan ka ah dalka uganda oo lagu kala magacaabo jubilee insurance house iyo weliba wadada lagu magacaabo buganda road central booliiska dalka uganda ee u dhow xarunta baarlamaanka dalkaasi marka qaraxyadan ayaa ah qaraxyo aad u xoogan oo saamayn ku yeeshay bulshada qeybaheeda kala duwan waan gartay tirada khasaaraha qaraxyadaasi maadaama tilmaantayna kuwa waaweyn ahaayeen ilaa hadda ma la og yahay inta ay marayso ama ay gaadhay shurcaw qaraxyada horta baaritaan xoogan waxaa ku sameeyey eelaamaha ammaanka ciidamada booliiska dalka uganda waxay soo saareen khasaaraha in lix qofood ay ku geeriyootay soddon iyo saddex qofo kalena ay ku dhaawacantay oo la geeyey goobaha caafimaadka qaraxyada waxay ciidamada booliiska soo saareen riboodka ugu dambeeyey oo ah in camerada c c camera loo yaqaano inay soo saartay shaksi watay boorsooyin oo dhex lugaynaya bartamaha magaalada meeshuu ka dhacay aagga qaraxa ee lagu magacaabo jubilee insurance house inuu isqaxiyey shaksi kadibna qaraxaas uu saamayn ku yeeshay bulshada qeybaheeda kala duwan waa gartay marka maadaama tilmaantay inay booliskii ay warbixintaasi soo saareen baaritaanna ay ku wadeen tan iyo wixii qaraxu markuu dhacayo intii ka dambeysay ma jirtaa cid mas-uuliyaddeeda sheegatay amaba ay u tuhunsan yihiin ay u soo qabteen ciidamada weli waxay ku jiraan baaritaano aad u xoogan iyadoo riboodka ugu horreeya soo saaray aan ahayn in shaksigan isqarxiye kadib in ciidamada ay sheegeen in bishii aan kasoo gudubnay octoobar oo qarax nuucan oo kale oo ka dhacay gudaha dalka uganda caasimadiisa kambala oo si adag ugu hadlay taliyaha ciidamada xoogga dalka uganda wiilka uu dhalay madaxweyne museveni isagoo sheegay dadkaas inay gacanta ku dhigeen balse maanta qaraxan wuu ka duwanaa qaraxii hore labadan qarax ayaa saameyn ku yeelatay isku socodka qeybaha kala duwan ee bulshada ee dalka uganda caasimadiisa kambala marka qaraxyadan dadka qaar way ka cabsi qabaan sababtoo ah ciidamada waddankan waa ciidamo aad u adag oo dhanka sirdoonka ah waxayna baaritaano ku hayaan weli goobaha qaraxa ka dhacay iyo weliba dadka ay waxaa jooga muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan magaaladaasi kambaale waddanka uganda caasimadiisa ku noolaa dad soomaaliya oo tiro badan halkan qaraxu ka dhacayna waa meel bartamihii magaalada ah inta ogaalkaaga ah dad soomaaliya waxyeela ka soo gaadhay amaba uu saameyn ku yeeshay qaraxaasi ma jiraan sharuucow ma jiraan ilaa hadda wax soomaali ah oo qaraxaasi dhibaata ka soo gaaray balse ciidamada ayaa guud ahaan waxay soo saareen riboodka ugu dambeeyey oo ahaa in lix qof ay ku geeriyootay soddon iyo saddex qof kalena ay ku dhaawacmeen marka soomaali fara badan ayaa ku nool gudaha dalka uganda caasimadiisa kambala dadkaas u kala jooga dad waxbarta oo arday ah iyo weliba dad u jooga brosayns ah ama qaxooti u jooga kuwaasoo dibadaha ka sii aadaya dalka uganda marka dadka inta badan laakiin waxay ka baqayaan mararka qaar inay saamayn ku yeelato balse dadka deegaanka ayaa ciidamada booliiska iyo laamaha ammaanka waxay u sheegayaan dadka inay isdejiyaan in broseska dhanka baaritaanka uu socdo riboodka hordhacna oo soo baxay taasina ay tahan ciidamada dib ay kasoo sheegi doonaan waxyaabahi kale ay kusoo kordha arrimahan shirwac waa gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo magaalada kambala oo magaalo bulsho badani ku nooshahay arrimo badanina ka socdeen saa tilmaadayna dad badan waxbarasho u joogaan bulsho badan oo qoomiyado kala duwan oo wadamada dariska la ah uganda ay ka yimaadeen ay ku nool yihiin hadda qaraxii kadib xaaladda magaaladu waa sidee dadku ma isku socdaan mise bandooba lasoo rogay sharwacow horta dalkan wuxuu ku jiro lockdown muddo siddeed bilood ah oo cudurkii covid nteen ayaa saameeyey iyadoo weli waddanka uu saaran yahay lockdown abaarihii toddobadii fiidnimo oo kale in waddanka gebahaanba la xiro balse qaraxan maanta yimid kadib ciidamada laamaha amniga dalka uganda gebahaanba waxay xireen isku socodka gaadiidka inkastoo waddankan aad loogu isticmaalo mootooyinka labalugaaleda ee loo yaqaano bordhabordhada sharwac oo dadka u adeegsadaan goobahay gaari lahaayeen balse hadda deegaanada gibhaamba tawnku uu xiran yahay ciidamo fara badan kuwa amniga sirdoonka militariga iyo ciidamada kala duwan ee madaxtooyada ayaa lasoo dhoobay aagii qarax oo ka dhacay ciidamada ayaa dadka ka erinaya deegaankaas
kaasi waxauu ahaa weriye salaad tifo oo ku sugan magaalada kambala waxaana uu warramaya cabdixakiin maxamuud shirwac markana dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii galka baarista oo ku saabsan qaybtii labaad ee baaritaan la xidhiidha dilka shaqaale soomaali ah oo ka shaqaynayay mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobay oo sanadkii lagu dilay weerar ka dhacay duleedka magaalada muqdisho waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya haaruun macruuf
qaramada midoobey waxay qandaraas cusub siisay shirkad laga leeyahay dalka yukrain oo lagu eedeeyey dayacaad kadib markii shaqaale u shaqaynaya lagu dilay weer loo malaynayo inay geysteen ururka al-shabaab inkastoo dilkaasi ka hor shaqaaluhu ay sheegteen inay naftooda u baqayaan kadib markii telefoonno loogu hanjabay qaramada midoobey waxay difaacday qandaraaska ay siisay shirkaddaasi waxayna sheegtay in dadkii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay weerarkaasi laga bixiyey magdhow waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan afar iyo tobankii bishii juulaay ee sannadkii hore barnaamijka galka baaristu waxa uu baahiyey warbixin ku saabsan weerar loo geystay shaqaale muruqmaal ahaa oo ka shaqaynayey mashruuc ay maalgelisay qaramada midoobey gaar ahaan hay-adda la dagaalanka miinooyinka ee loo soo gaabiyo unmas mashruucaasi oo fulintiisa ay lahayd hay-ad laga leeyahay dalka yukrain oo lagu magacaabo yukrobron service loona soo gaabiyo u o s shaqaalahaasi waxaa la weeraray shan iyo labaatankii bishii febraayo ee labada kun iyo sagaaliyo tobanka goor barqa ah iyagoo xilligaasi ku jiray shaqo ka socotay waddada isku xirta afgooye iyo muqdisho oo labadeeda dhinac laga jarayay geedaha ku soo durkay waxaa xilliga weerarku dhacayay ay shaqadu ka socotay meel u dhaxaysa deegaanka xaawo cabdi iyo lafoole waxaa weerarkaasi ku dhintay sagaal qof oo isugu jiray lix qof oo dumar ah iyo saddex rag ah waxaana ku dhaawacmay afar qof kuwaasoo dhammaantood ay soomaali yihiin dadka mashruucaasi ka shaqaynaya ma aysan ahayn kuwa qandaraas shaqo la saxeexday hay-adda qaramada midoobay iyo hay-adda yucrobran service tona waxayse ahaayeen muruqmaal laga soo xulay qaybaha bulshada ugu taagta daran oo yoomiyihii ku shaqayn jiray toban dollar dilkaasi intuusan dhicinna waxaa shaqaalahaasi qaarkood soo gaaray hanjabaado uga imanayay dad sheeganaya inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo ugu hanjabaya in la dili doono haddii ay joojin waayaan shaqadaasi dukumenti uu helay galka baaristu waxa uu muujinayaa in inta badan shaqaalahaasi ay u muujiyeen hay-adaha yucrobron service iyo onmas in caqabadaha ugu waaweyn ee haysta ay ka mid yihiin telefoonno loogu hanjabay dadka telefoonada loogu hanjabayay waxaa ka mid ahaa madaxii kooxdaasi muruqmaalka ahaa oo ka hor inta uusan dhicin weerarkaasi qoraal ugu gudbiyay hay-adda yucrobron service hanjabaadda uu helay hase yeeshee shaqadaasi ma aysan istaagin deegaanka ay shaqadu ka socotay waxaa gacanta ku haysa dowladda soomaaliya waxaase weeraro ka geysta ururka al-shabaab al-shabaab waxay u adeegsadaan geedaha iyo dhirta gabaad marka ay waddada dhinaceeda ku aasayaan qaraxyada xilliga la weeraray shaqaalahaasna lama aysan joogin ilaala amnigooda sugta shaqaaluhu waxay sheegeen in digniintii ay bixiyeen layska dhiga tiray iyo inaan loo sheegin halista weyn ee ku jirtay shaqadaasi dokumentiyada u arkagalka baaristu waxay ku tilmaameen dadkaasi inay ahaayeen dad rayid ah oo qabanaya shaqo milatari shaqaalaha la weeraray waxay ka koobnaayeen afartan iyo toddoba qof oo muruqmaal ah haddaba markii uu barnaamijkaasi baxay kadib qaramada midoobey waxay bilowday inay dib u eegis ku samayso kiiska iyo sida ay wax u dhaceen qaramada midoobey waxay galka baarista u sheegtay in bishii juun ee sanadkan iyadoo lasii marayo hay-adda qandaraaska qaadatay ee yucrobron service la siiyey deeq lacageed ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi hase yeeshee ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo kuwa ku dhaawacmay waxay galka baarista u sheegeen inaysan weli cadaalad helin ehelada dadka ku dhintay weerarkaasi iyo shaqaalaha ka badbaaday waxay galka baarista u sheegeen inay doonayaan in baadhitaan hufan lagu sameeyo weerarkaasi iyo sida uu dhacay waxay kaloo u sheegeen galka baarista inay doonayaan inay la kulmaan qaramada midoobay ayna u sharaxaan sida uu u dhacay shilkaasi loogana tacsiyeeyo eheladu waxay cambaareeyeen lacagta ay siisay hay-adda yucrobron service ee qandaraaslaha ahayd oo qofkii dhintay u qoondaysay toddoba kun sagaal boqol iyo labaatan dollar halka qofka dhaawacmayna loo qoondeeyey saddex kun sagaal boqol iyo lixdan dollar qoysasku waxay sheegeen in lacagtaasi aysan u qalmin magdhow waxayna ku tilmaameen ihaano mid ka mid ah dadka eheladoodu ay ku dhinteen weerarkaasi oo aan magaciisa ku soo gaabinay jaamac sababo amni darteed waxa uu galka baarista u sheegay in qoyskiisu aysan helin cadaalad qof dhintay in lacag laba kunoo doolar la yidhaahdo waxaan ku siinaynaa dabarsiin aniga aan garan waayo waxay tahay qof dhaawacmay xubnihiisa laga yaaba qayb kamid inuu ku waayo in la yidhahdo lacag saddex kun aan ku siinaynaa ee dabarsiin u qaado iyagana macnaheeda waan garan weyne marka cadaalad rasmigana mana helin haddii u anki hay-adii uu maalgelinayay ay dadkii inta madaxeeda lagu xasuuqo ay saas yeelayaan meel cadaalad laga eegama garanaynba jaamac waxaa kale uu galka baarista u sheegay in eheladu ay doonayaan in baadhitaan rasmi ah oo lala kaashanayo dowladda soomaaliya lagu sameeyo dhacdadaasi cidda dayacaadda samaysayna ay mas-uuliyaddeeda qaado kasakow inuu aabbihiis ku dhintay weerarkaasi waxaa sidoo kale dadka ku waxyeeloobay ka mid ah habaryartiis oo dhaawac culus uu ka soo gaadhay sida uu mar kale ku warramayo jaamac habaryada waxaa ku dhacday saddex xabadood xabad waxay kaga dhacday naadka bidix midna waxay kaga dhacday xajarka midna waxay kaga dhacday lugta lixaas dhaawaca gaartay naadkii qayb ka mid ah xabadyaa la tagtay wuu go-an yahay weli wax la arki kara waayo muuqda imise caruur ay leedahay habaryarta lix caruur ay leedahay habaryarta lixda haweenka ah ee maalintaasi dhintay waxaa ka mid ahayd luul afdhoob colaad oo toddoba caruur ah iyo aabbahood ifka uga tegtay qoyskeedu ilaa haatan ma aysan helin deeqda lacageed ee ay qaramada midoobey sheegtay in la siiyey ehelada ilaa hadda ma cadda sida qoysaska qaarkood ay ku heleen lacagtaasi kuwo kalena ay ku waayeen qoyska luul afdhuub waxaa wakiil u ah walaalkeed maxamed afdhuub colaad waxaan rabaa waxaan doonaynaa in xaqeenna loo raadiyo gabadhaas xuquuqda dhimatay oo magteeda in naloo raadiyo dowladda iyo wixii wax naloo qaban kara in naloo qabto hay-addu qoraallo ma idiin soo dirtay ama dad ka socda ma idinla hadleenoo ma dhaheen wixii dhacay waa ka xunnahay waa idiin tacsiyadaynaynaa samir iyo meelaha idinka siiyo maya hooyooyinka kale ee ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahayd kafeeye faarax cabdulle oo ifka uga tegtay afar caruur ah iyo aabbahood carruurtaasi oo haatan da-doodu u dhaxayso afar sano ilaa toddoba sano sayiga ay ka geeriyootay waa cabdi xirsi maxamed hay-addii wax warbixina oon ka hayno gabdhuhu say u dhinteen iyo dadku say u baaba'eenba wax warbixina oon ka hayno ma jirto maxaad jeclaan lahayd in laga yeelo shil ka dhacay dhacdada dhacday haddii dadka dadka mudhow looga qaadi karo dadkaas in looga qaado oo hay-adda lala xisaabtamo oo dowlad ahaan dowladda soomaaliyeed ee xataa soo fargelido ay ka hadasho in lala xisaabtamo oo hay-adda laftigeeda la tuso qofkaani dadkaan miyan dad muwaadiniin oo soomaaliyeed silna ku dhintay wixii ay ku dhinteenna aan la aqoonin holadii wax u dirsatana cid la xisaabtantay cid galafayl igu soo guursayn eedakeygasamina aan jirin in lala xisaabtamo oo qolada hay-adda magdhowi dadkaas ay si saxda ulaayeen in looga qaado intaas ku talilaa eheladu waxay dhammaantood diideen inay lacagtaasi ku tilmaamaan magdhow waxayna sheegeen inaan lagu wargelin islamarkaana aysan garan karin sharciga lagu saleeyey ama wadiiqada loo maray iyo sida loo go'aamiyey lacagtaasi qaramada midoobey waxay ka soo jawaabtay su'aalo qoraal ah oo uu u diray galka baaristu waxay difaacday deeqda lacageed ee la siiyey ehelada oo ay ugu yeedhay samir siin qaramada midoobey waxay sheegtay in dhammaan dadkii ay hayd inay helaan deeqdaasi ay gaartay lacagtaasi waxayna intaasi ku dartay in si loo xaqiijiyo in dadka saxda ah ay heleen la sii mariyey wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiinta maxalliga ee magaalada afgooye afhayeen u hadlay qaramada midoobey oo lagu magacaabo ari gaytanis waxa uu galka baarista u sheegay in magdhowa la bixiyo uu waafaqsan yahay nidaamka caalamiga ah ee caymiska marka ay timaado xaqsiinta dhimashada iyo dhaawaca marka loo eego xaaladda soomaaliya waxa uu sheegay in dhammaan qaybaha kala duwan ee qaramada midoobey ay si dhow uga wada shaqeeyeen arrintan iyo dabagalkeeda markii uu shilku dhacay kadib ari gaytanis waxa uu ku sheegay jawaabta qoraalka ahayd in xilliga uu weerarku dhacay hay-adda ucrobron service ay meel marisay tallaabooyin dhinaca amniga ah oo lagu ilaalinayay shaqaalahaasi inkastoo uu qiray taasi inaysan baajin weerarka dhacay sharaxaadda oo ari gaytanis ka bixiyey amniga maalintaasi waxay ka duwan tahay tan ay bixiyeen shaqaalaha murqumaalka ahaa oo u sheegay galka baarista in waardiyihii ay ugu tala gashay maalintaasi ucrobron service aysan ahayn ciidamo amni balse ay ahaayeen dad shacab ah oo hubaysan oo bulshada laga soo dhex aruuriyey kuwaasi oo dhammaantood markii uu shilku dhacaya ku maqnaa quraac waxay sheegeen in ucrobron service iyo unmas aysan hawsha amniga iyo ilaalinta shaqaalaha kala kaashanin dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedka koonfur galbeed toona bishii julaay ee sanadkan qaramada midoobey waxay qandaraas cusub oo soconaya saddex sano siisay shirkadda ucrobron service iyadoo ay weli taagan yihiin su-aalaha ku saabsan sida uu shilkaasi u dhacay baaritaan hufan aan lagu samaynin laguna eedaynayo dayacaad weyn shirkadduna ay weli diidan tahay inay ka jawaabto su-aalaha ku saabsan dhacdadaasi ee uu u diray galka baaristu sidoo kale waxaa muuqata inaan dhacdadaasi lagu samaynin baaritaan lala kaashaday dowladda soomaaliya haddii uu baaritaankaasi jirana qaramada midoobey weli lama aysan wadaagin ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi afhayeenka qaramada midoobey ari gaytanis waxa uu ku sheegay jawaabaha qoraalka ah in qandaraaska cusub ee shirkadda ucrobron service uu ku saabsan yahay adeegyo lagu dhimayo halista waxyaabaha qarxa islamarkaana uusan shaqo ku lahayn geeda jaris isagoo ka jawaabaya su-aal ahayd in qaar ka mid a ehelada ay galka baarista u sheegeen inuusan soo gaarin wax dhaqaale ah inkastoo ay iyagu ku doodayaan inay bixiyeen deeqdaasi waxa uu ku jawaabay sidan ucrobron service waxay dhammaystirtay magdhow bixintii dhammaan dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi waxaa la bixiyey magdhowa saddex iyo toban qof sagaal dhimatay iyo afar dhaawacantay waxaa door ku lahaa wasaaradda arrimaha gudaha ee koonfur galbeed iyo mas-uuliyiinta afgooye xaqiijinta dadka helaya magdhowgaasi waxa uu sheegay in ucrobron service ay hayso caddaynta rasiidyada lagu bixiyey lacagahaasi iyo caddaynta koontooyinka lagu shubay qaramada midoobey waxay aalaaba cambaaraysaa weerarada lala beegsado dadka u shaqeeya hay-adahayga kala duwan ama kuwa ka shaqeeya mashaariicda bani'aadminimada iyo xataa weeraro aan toos lagugu lahayn shaqaalaheeda weerarka lagu dilay sagaalka qof ee ka shaqaynaya mashruuca unmas ilaa haatan qaramada midoobey haddii ay tahay ansom iyo unmas toona kama aysan soo saarin wax war-saxaafadeed ah oo lagu cambaaraynayo ama fariin lagu qoray baraha twitterka ee hay-adaha qaramada midoobey sida uu ogaaday galka baaristu qaramada midoobey iyo ucrobron service waxay bilaabeen uun inay wax iska weydiiyaan magdhow la siiyo dadkan iyo dib u eegis lagu sameeyo dhacdadaasi kadib markii uu baxay barnaamijkii galka baarista ee afar iyo tobankii juulaay ee sanadkii hore ari gaytanis waxa aan weydiiyey sababta ay qaramada midoobey ama ucrobron service ugu guuldaraysatay inay si rasmiya u cambaareeyeen weerarkaasi ama tacsi ay u diraan ehelada dadka waxa uu ku jawaabay in shantii juun ee sanadkan oo ku beegan laba sano iyo saddex bilood kadib markii uu weerarkaasi dhacay ay saraakiisha ucrobron service la kulmeen dhibanayaasha iyo ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkaasi kulankaasi oo ka dhacay degmada afgooye waxa uu sheegay in ehelada iyo xubnaha qoysaska ay ucrobron service u gudbisay tacsi waxa uu sheegay in qaramada midoobey iyo ucrobron service ay si aad ah uga xun yihiin dadka ku dhintay weerarkaasi nasiib darrada ah sida uu hadalka u dhigay sharciyaqaanada soomaaliyeed waxay sheegayaan in inkastoo muruqmaalka soomaaliyeed ee shilkani uu ku dhacay aysan heshiis shaqo la gelin hay-adaha ukroboron service iyo unmas haddana sharciyan ay heshiis afka ah la galeen labadaasi hay-adood taasi oo keentay inay shaqadaasi qabtaan daahir maxamed cali waxa uu ka mid yahay qareennada soomaalida ee ku sugan magaalada muqdisho sida muuqato waxaa la sheegay inuusan jirin heshiis qoran
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a boqolaal qoys oo rajaxumo ka muujinaya dalalka dibudejinta siiye qaxootiga waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga soomaalida qaarkood oo walaaca ka qaba in aysan ku faraxsanayn go'aanka dowladda kenya ee la xidhiira in la xidho xeryaha qaxootiga ee dalkaasi kaalmihii heesaha ee ciyaarihii ayaan barnaamijkeenna ka marnayn aynu ku horrayna boqolaal qoys oo muddo dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa muujinaya rajaxumo ku aadan in ay dib udejin ka helaan dalal saddexaad oo muddo ay rajo ka qabeen waxa ay mareen hannaankii dib udejinta dadka qaar ayaa lagu eedeeyey inay jinsiyadda kenya haystaan laakiin siduu ku soo warramayo wariyaha v o a cabdisalaam salas qaxootiga ayaa iska fogeeyey inay yihiin muwaadiniin reer kenya ah kaamka dhadhaab waxay hoy u tahay qaxooti tiro badan oo ka soo qaxay dalal ku yaala qaaradda afrika oo colaado maxali ay ka jireen soddonkii sano ee lasoo dhaafay qaxootigii kunool xerada ayaa ka soo qaxay wadamada uganda burundi suudaan soomaaliya etoobiya iyo litariya balse tirada ugu badan waa soomaali oo halkan soo gaaray horaantii sagaashamaadkii xeryaha waxaa ka jira fursado muhiim u ah nolosha qaxootiga mangaladoonka ah waxaana fursadahaasi ugu weyn dibudejinta la siiyo qaxootiga loo arko inay u qalmaan nolosha dal saddexaad sanadihii tegey waxaa culays iyo caqabado badan ku yimid boqolaal qoys oo wakhti dheer marayay kaysaska dibudejinta ee qaxootiga loogu qaado dalalka galbeedka haddaba maxay tahay caqabadaasi qaxootiga soo wajahday anigoo la yidhaahdo cabdiqaadir barre shire oo ku nool xerooyinka qaxootiga waxaa dhib naga haysta kibaandho aan lahayn ayaa dusha la iga saaray oo hadda laigu soo sheegay gaar ahaanna qofka kibaandhaha lagu soo sheega waa aniga meel lagu goostanayno iyo meel lagu goynayno ninka weligiis istaagay ma ihi burseeska waxaan bilaabay labadii kun kow iyo tobankii baan bilaabay cabaar buu haddana iga maqnaa ilaa haddana lix iyo tobankii baa liiisoo cusboonaysiiyey g v a baan maray markii toddoba beri kadib haddana ins baa laiigu yeeray toddoba beri kadib haddana caafimaad baa laiigu yeeray toddoba beri kadib haddana waxaa laiigu yeeray alien xarees marka aliinkasaan u xareeyna markii qoladii markuu taraam uu qabsaday uu hakiyey baan ka mid ahay markaas wax laiigu sheegay oo ilaahay abuurta ma jirtin sharcaad leedahay iyo midna laima dhihin nadiif waay unbaa kaarkaada intaa nadiif waay unbaa kaarkaada aan ku socday maya meel sharci lagu qaadanayo weligay ma tegin inaan dheg ka maqla ma ogiyo weligay ma tegin waa kaasoo weligay ma tegin mana mana goosanin sharci maana u dhowaanin saamaynta ugu yeeshay haddee qaxootina ma ihi kenyaanna ma ihi saameyntaasita mid ka weynna ma laho hadda bishii kow iyo tobnaad sanadka hadda naga dhammaaday ayaa kibaandhahana laigu sheegay kaltuumo shukur xasan magaciida waxaan ku noolahay xarada dhaadhaab marka waxaa i haastaa waxaa jirtaa inaan sagaashanka labadii qaxootiga soo galay ilaa alaana aan deganaynin marka intaas waan un qaxooti amaan ahaa marka brosees dejin baan helay waxaa liiga soo waxaan markaan falaay gaari oo wuxuu ilcaan mare ligu soo celiyey oon falaay tage baa falaaygii waxaa la ii dhahay waxaad leedahay sharci kansalin baa maamaad ku waxaa la ii dhahay aad aad tegi kansalin markaan tage oon meesha kasoo dhadhaabka kasoo noqotay bil idil baan dib usii joogay kansalin waxay ii tiri waxaad leedahay sharci sharci melihi sharci melihi ilaa haakana intana barsees maxal waa liigu haastaa sharcigii wadaadka kaarka u horeeyo ilmaha dhale baa loo haastaa wadaadkii markii la dhahay waxaad qabtaa sharci waxaa ku dhacay barashad barashad baa ku dhacay ilaa alaana shaqa kale ay ku shaqaynaya xamaal buu noo ahaa dad waxaan ahayn annaga oo hadde dejintaasba sugaayo oo qaxootinimo isu dhuudhuube oo diyaar ba u ahaa dad waxaan ahayn qaxooti ah oo baahan dhibkaadaan haastaa sidaasaa jirta inaan dhibkaa qabno marka waana waxaa nala dhahaya intaasay baan ordayno marba meel taga farana laga qaaday sideed jabra farna laga qaaday wax jawaab noo soo celiye waad qabtiin kabaanda iyo waad ma qabtiin nin dhawaan weyne marin cabdi ismaaciil waxay ka soo qaxday magaalada kismaayo ee jubbada hoose iyadoo xerada qaxootiga soo gashay laba iyo sagaashankii toban sano ka hor ayaa loo bilaabay broses dibudejin ah oo rajo weyn geliyey iyada iyo carruurteeda oo ay agoonnimo ku soo korisay balse damcii rajo wuxuu noqday hal bacaad lagu lisay markii toddobaadyo ka hor lagu wargeliyey in kaarkooda uu dul saaran yahay sharciga kenya sidaasina waxaa hakad loo geliyey dibudejintii wakhti dheer ay sugayeen maamo qaxootiya oo ku nool xeryaha dhadhaab baan ahay muddo dheerna ku noolayd xerada qaxootiga waxaan soo galay waxaan haystay ilmo yaryar oo agoon ah two oo tayinkii waxaa la isiiyey burusays oo u n isiisay two oo tayinkii bishii toddobaad waxaan maray jayfe e two iyo lebankii ayaa ayns marka iga soo daahday waxaan tegay kansalin markaan tegay waxaa laygu yidhi wiilkaaga maxameda ayaa sharci leh waan wareeray waan yaabay waa waxaan maraysan waayey intaasoo goor baan ku laalaabtay warsee wuxuu jiraan markiida waxaa layi waa leeyahay waxaan aadnay wiilkii baan waday wuxuu tegay dhadhaab wuxuu yidhi ani alyankaana hadda idinkaa isiiseen haddana saasaa laygu dhahay waa faraa laga qaaday nairobia loo diray muddoay maqnaayeen waa lasoo cadeeyey ninkan waa qaxooti baa layidhi waan kusoo laabanay waxay nooga qabteen ma jiraan waxaa idinka qabanayna malahayna dheheen wax badan baan dacwoonay meel walbaan marnay waxaan la kuray burtaction maalin walba saan u wareegayn markii waxay nagu dheheen waa laydin shaqayn doonaa waqti ay noqotaba sidaan maalin walba usoo aadayno usoo aadaynay hadda waxaa dhacday in layidhi waa la shaqaynayaa waana la diiwaan geliyey markaanu faraxnay oo aan lahayn allaila xaqiinii xuquuqdiinni baad helaysaan markaan imaanay waxaa layidhi annagu waxaanu dadkii sharci darrada kabaandhaha u qaatay oo baa sharcigii dhiibayo aanu u shaqaynaynaa qofaan sharci haysan uma shaqayna sharci keena haddii sharci maba haysanna maxaan dhiibnaa marka marka dad masaakiin aan nahay dad qaxooti aan nahay kabaandhaha haddaan lehna xabsigan korka bannaan kuma aanan jirnayn isla markaa waxaan codsanaynaa dowladda kenya annagoo u mahad celineen oo gogol nabadeed ay noo fidhisay muddo badan ayna haysay u n s r oo iyadana sidoo kale na caawisay waxaan ka codsanaynaa caalimku arrintayada inuu fiiriyo oo xaaladan waxay tahay meesha nooga timi iyagoo ay arkaan annagu sharci malihin mana haysano haddaan sharci haysano sida dadkaa u dhiibaan baan u dhiibi lahayn marka waxa weye kenyaan ma nihin qaxooti ma nihin meelaan u dhaqaaqno maba garanaynaba soddon sanaan qaxootinoo meesha taagan qoysaskan qaxootiga ayaa qaarkood ii sheegay caruur aan gaarin da'da lagu bixiyo sharciga dalka lagu eedeeyey inay haystaan kibaandhaha ama aqoonsiga kenya qaxootiga u xayran kibaadhaha kuma eka oo keliya dadka maraya borsashada balse waxaa jira qaxooti loo diiday inay dalkooda dib ugu laabtaan cabdi ismaaciil sambul waa naafo wuxuuna aabbo u yahay sagaal carruur ah wuxuu ka mid yahay qaxootiga ee arrintaani saameynta ku yeelatay anigoo ah qaxooti ku nool xeryoonka dhaadhaab oona oday lixdan iyo dhowr jir ah ayaa waxaan ka cabanayaa kibaanda aniga aan lahayna la i saaray laba kun shan iyo tobankii bishii kow iyo tobnaad ilaa haddana intaasaa codsigayga meel walbana aan tagay ilaa hadda wax iga qabta aan la ahay ruuxa lagu sheegay sharci ma qaadan karo waa cunug yar oo saddex iyo toban jir ah ninkaasaa liidha kibaandhuu leeyahay hay-ad walbana waa la tagay meel walbana waa la tagay markii dambe alxaasil waxay iwina malahaan karo annaga ayaa qalad baad ku dhacde waan kaa dulqaadayn ilaa haddeena wax iga dulqaada waan lahay qoysas badan oo qaxootigan ka mid ah ayaa dareemaya xilligan isbeddel rajaxumo ah sida ay v o a mar kale u sheegtay maryan cabdi ismaaciil saamayn baday bay nagu yeerato ilmahayagiibaa isnacay wiilka lagu sheegay ilmihii way faquuqeen annagii mataqaanaa anigii ilmihii way inacaysaa maalin walba wax ugu sheegayay mar walba intaan un xaggeeda iska soo aado marka un ay ridda iga xidhato waxna la ii qabanin waan laabtaa waxaan idhahdaa maxaa la yiri marka waxaan dhahaa waxbaa laydin qabanaya waqti baa la imanaya baa la yiri ku wacyigeli sidii isla markaa wixii way isi soo xireen hadda oo waxaa la dhaha wax laydin qabanaya male marka carruurtii saan yeela maba garanayaba gurigiisaan ugu noqdo maba garanayo noloshiisi meel lagu go xitaa niyadiisa ma gashanin inuu kabaandho gooso nolodiisa niyadiisa maunu gashanin meel la igama dhaqaaqin qaxootiga ku nool dhadhaab in ka badan boqolkiiba toddobaatan fursadaha dibudejinta waxay ka helaan dowladda maraykanka balse sannadihii tegay waxaa muuqanayay dib u dhac ku yimid arrintaasi waxaana aad u yaraaday tirada qaxootiga ah ee ka dhoofa xeryaha qaxootiga ee ku yaalla gudaha dalka kenya cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
markaana dhinaca kaalmaha heesa haddii aynu ku nasanno waxaan idiin soo qabanayaa codadka yurub geenyo iyo cabdihani
a midii quudhahayd haween rag baan halalu qabilin ninkii laba qaybuu helay alcalafka calafee behen qooriyo iyada qadarta oda laa calaf ee behen qooriyo inubi qadarta odaa
weli barnaamijka tuubta nolosha ayaad la soconaysaan markana xeryaha qaxootiga ee kenya dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee kenya ayaa muujinaya inay walaaca badan ka qabaan go-aanka dowladda kenya ay ku sheegtay inay xirayso xeryaha qaxootiga intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan ka soo dirtay nairobi dadka qaxootiga ah ee ku nool kenya ayaa walaac ka muujiyey xiritaanka dowladda kenya ay sheegtay inay xirayso xeryaha qaxootiga kenya sanadka soo socda ee labada kun iyo laba iyo labaatanka qaar ka mid ah dadka qaxootiga ku nool oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan arintaasi magacay waa cabdulxiirey warsame ku nool xerada kaakuma ee qaxootiga dalka kenya waxaana soo gaaray in dowladda kenya ku dhawaaqday qaxootiga kaakuma iyo dhadhaab in la xirayo muddo ay qabatay annagu dee dad qaxootiga oo u jelicsan saas baanahay waa ka naxsannahay kenyana waxaa lagu yaqaanaa inay tahay hooyadii afrika waayo hadda kaamkan kaakume waxaa ku nool koob iyo toban qowmiyadood oo afrikaana ayagaana ka mid nahay annagu weliba deris baan la nahay annagu waa ku soo qaxnay waa dal afrika oo dhan hooy u noqday waa codsan lahayn in nala daayo haddii codna la weydiinayo haddii dowladda kenya go'aan gaartana kolley waxaan aaminsanahay go'aanka dee dowladda ayadaa iska leh marka taas oo raristana anigu halkaasay iga joogtaa saasaan aaminsanahay
aniga waxaa la yidhaahaa cabdiqaadir maxamed nuur wallaahi waxaa u malaya arinta xeradaa la xeraa markii la yidhi murugo oo waxaa aan ihaa jirin oo cudur igeliyba xataa nafsadeeda hadda halis ay ku jirto waxaa waaye aniga dadka la yidhaha familka others dadka loo bixiye xamar dadka xamaheer xamarka la yidhahay oo shingaani deganaa dadkii shingaani bilaabay sarahaasaa ahay maanta qor caardiisaa wadankayga laga soo oriyeen haddana haddii la yidhaha qor caardiis ama lagu bixinaa meelaa aadi kara malo adduunka dhan baa waddan aan hadda aniga aan ku niyad wanaagsanahay oo maanta aan tegi karo aba yaraatee inaan helay ay jirto maba umaleeyahay waxaan jeclahay dowladda kenya maadaama ay isis waxaan jeclahay intay nafteeda looga imahay inay ani idaryeesho maaragtay maadaama aan da' naqday ee nolosheeda mataqaanaa ilkoolkoolisay intii qabriga aan ka tagay aan dowladda ka rajeeyaha kenya aan waxaa lay dhahaa madiine cumar gaabo baa lay dhahaa walaale macaane dhib baan u aragnaa sida waqtigaas la sheegay hadee ay run tahay dhibaata baan u aragnaa meeshan waxbaan ku sugaynay meesha dadka degaanku ah aan wax ku sugayn maanta haddana ma u fududo inaa dib loo celiyo ama la dhaho qaxooti waa la kansalay dadka waxay rajay lahaayeen inay rajadooda in waxay rabaan inay u rumoodo
magacaygu waa cabdulaahi xasan faarax ku nool xerada kaakuma kaakuma on sono on ahna vice chairman peace committee horta marka koowaad arrintaas waan ka naxnay oo micnihii dee waxa aan uga naxnay ama aan uga xumaanay waxaan filaynay may ahayn waxaan marka dowladda kenya ka codsanaynaa maadaama wakhti dheer ay gacanta nagu haysay walow meel aan hadda ku laabanno oo dalkanagii ka mid ah oo weli xasilooni aysan ka jirin iyadoo ay carqalado siyaasadeed soomaaliya ay weli ka jirto in maaragtay ay il naxariista weli nagu fiiriso sidii eewal noo haysay oo ay noo dayso ayaan horta rajaynaynaa haddii ay marka ku adkaysato go-aanka dowladdu waa go-aan dowladeed waa sax wuu shaqaynayaa ay ku adkaysato waxaa gacanta annaga nagu haysa hay-adda u n s r waxaanan wadanka ku joognay low internationalka genefa confusion kii loo dejiyey un-ku marka iyada ayaa kolley xalkii annagana lagu maarayn lahaa un baa gacanta nagu haysa iyadaan ka sugaynaa insha allah waxaanse rajaynaynaa in un iyo dowladda kenya ay isfahmaan oo weli aan wadanka deganaansho kusii haysano qaxootiyeed inta ilaahay faraj kale nooga furayo sida ama dibudejin ama wadanka iyagii oo xasilo oo nalagu celiyo labadaba waan filaynaa laakiin in naxariisle ayaan weli dowladda kenya ka rajaynaynaa iyo un-ka annaguna dad walaal joyce lama nihin anagu dad qaxootiya gacanta lagu hayo unsr gacanta ku haysa iyo dowladda kenya wixii dee go-aanaho dowladdu soo istaagtana annagu waxaan ka oran karnaa ma jirto laakiin waxaan codsanayn lahayn ilaa inta un-ku ay xal noo keenayso inay nadayso iyadaan barannay oon joognaa waan la qabsannay dad baa caruuraha iskuulla ka dhigta qaar baa jaamacada un-ku ka bixiyaan qaar baa hay iskuul dhigta qaar baa sanadkan beremeri dhammaynaya marka insha allah kolley wixii ay noqoto na waan arki doonaa walaal insha allah laakiin mar kasta dhigtayadu waa taagan tahay wax san iyo wax fiican iyo raritaan labadaba dhigtayadu waa taagan tahay insha allah wixii halkuu noqdaana arkaynaa
intisaar saale xuseen v o a nairobi markanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku biloawna ee kulamo ka tirsan kuwa loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka laba kun iyo labaatan ka dhacaya dalka qatar ayaa xalay ka dhacay dhowr dal oo ka mid ah qaaradda yurub haddii aynu ku horeynana dalka waqooyiga ireland ayaa xalay isbaaro xoogan u dhigtay iskudayga talyaanigu ay doonayeen in ugu soo baxaan koobka adduunka kadib markii barbardhac eber iyo eber ah ay ku celiyeen talyaanigu waxay u baahnaayeen in ay badiyaan islamarkaana weliba goolal badan ku badiyaan si ay ugu soo baxaan kaalinta kuwaad ee gruubka ay ku wada jiraan dalalka waqooyiga ireland lithuania switzerland iyo dalka bulgaria hase yeeshee talyaaniga barbardhac ayaa la geliyey switzerland waxay afar ibir kaga adkaatay bulgaria waxaana sidaasi kaalinta koowaad ee gruubka kusoo baxay dalka switzerland talyaanigu hadda waxa ay rajadoodu ku xiran tahay in ay badiyaan laba kulan oo kala reebta ah oo ay la ciyaari doonaan qaar ka mid ah dalalka qaaradda yurub ee iyaguna kaalimaha labaad kasoo galay gurubyadooda talyaanigu waxa ay koobkii adduunka ee sanadkii ku seegeen kulamadaasi sarqeybka ah kadib markii ay sweden kaga adkaatay gool iyo waxba kulankoodii ka dhacay dalka sweden halka kulankii ka dhacay dalka talyaaniga barbardhac eberi eber ah uu ku dhammaaday sidaasina sweden ay kusoo baxday talyaaniguna ay ku hareen talyaanigu ma rajeynayaan in iyagoo iminka ka mid ah dalalka ugu awooda badan qaaradda yurub in ay seegaan koobka adduunka ee sanadkan iyagoo dhawaan ku guuleystay koobkii qaramada qaaradda yurub tababaraha talyaaniga roberto mancini ayaa waxa uu sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in talyaanigu ay soo baxaan welibana waxa uu muujiyey kalsooni ah in ay soo bixi doonaan islamarkaana ay ku guulaysan doonaan koobka adduunka ee ka dhacaya dalka qatar kulamadii kale ee xalay dhacay haddii aynu eegnana dalka ingiriiska ayaa waxa uu toban gool iyo waxba kaga adkaaday dalka san marino sidaasina waxa ugu soo baxay kaalinta koowaad ee gruubka i oo ay ku wada jiraan dalalka poland hungary san marino andora iyo dalka albania gruubka poland ayaa waxa uu ka galay kaalinta labaad waxaana uu ciyaari doonaa kulamada kala reebtada ah ee lagu kala saarayo dalalka kaalimaha labaad kasoo galay guruubyadooda ingiriisku waxa ay xalay dhaliyeen toban gool waxaana afar ka mid ah saxiixay ciyaaryahan harikane oo weerarka ka ciyaara kulamadii kale ee xalay dhacay haddii aynu eegnana dalka austria waxay afar hel kaga adkaadeen dalka moldova israel saddex iyo laba ayay dirtay farowa ireland scotland laba ibir ayay ku dhufatay dalka denmark waxa ayna kaalinta labaad ka galeen gruupka f iyagoo ciyaari doona kulamada kala reybtada ah denmark ayaa kaalinta kuwaad kusoo baxay gruupkan albania waxay hal iyo ibir kaga adkaatay andora halka hungary ay ka naxsatay dalka poland oo labiiyo hal ay uga soo adkaatay gurigooda sidoo kalena waxaa caawa jiri doonaa kulamo loogu soo baxayo koobka adduunka oo dalalka qaarada yurub qaarkood ay yeelan doonaan ciyaaraha ugu adagna waxa ay ka dhici doonaan gruubka g oo ay ku wada jiraan dalalka turkiya netherlands norway oo saddexduba isku haystaa inay kaalinta kuwaad kusoo baxaan turkiga waxay u safri doonaan dalka montenegro netherland waxaay martigelin doontaa dalka norway gruubkan ilaa iyo hadda ma jiro dal xaqiijiyay inuu usoo baxay koobka adduunkaas ha yeeshee waxaa labaatan dhibcood ku hogaaminaya dalka netherlands netherland waxa ay caawa la ciyaari doonaan dalka norway turkiguna waxay u safri doonaan dalka montenegro turkigu haddii ay badiyaan oo netherland laga adkaado iyagaa kusoo bixi doonaa kaalinta koowaad hase yeeshee netherland waxay u baahan yihiin oo keliyaah inay badiyaan si ay ugu soo baxaan kaalinta koowaad haddii xitaa barbadhac ay galaan islamarkaana turkigu uu badin waayo netherland waxay kusoo baxaysaa kaalinta koowaad dalka norway waxa uu rajeynayaa in laga adkaado dalka turkiga islamarkaana ay ka adkaadaan dalka netherland si ay ugu soo baxaan kaalinta koowaad ee gruubkan dalalka qaaradda yurub haddii aynu eegno ilaa iyo hadda koobka adduunka waxaa usoo baxay serbiya spain switzerland faransiiska belgium denmark croatia england germany kulamada kale ee dhici doona caawana waxa ay go-aamin doonaan dalalka kuwan kusoo biiri doona xubintii cayaarahana waa naga intaas
dhegaystayaal innagoo gebagabadii barnaamijka iyo idaacaddii habeennimaba soo gaarnay waxaan idinkaga tegayaa codka fanaanka ah iskalaaji helaysaa